aadbaad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad ii soo dhawayseen ee dulqaad kale aad iga dhagaysateen afkaar aan idin soo hordhigay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in wax faa'iido leh oon ahayn culays unaan idin saaray ay wixii noqdaan midda kale waxaa jirta horta buug kale oo la yidhaaho mushkiladan conflictka oo in detail aan ka hadlaayo laakiin maaha taariikh ahaane analytically ah oo la yidhaaho the enemy in my brother maxay ku timi walaalkay inuu kii cadowga ahaa ii noqdo anu markaan sii raacay meelo badan bay wax ka yimaadaan waxyaabaha tiladaha fundamentalka ah maaha siyaasadan uune siyaabaha ay dadkeenu u kala dhaqaaqaan ayaa waxyaabo badan baa iska keen khaldan oo dhinac waxay iska keen khaldan reer guuraagii aynu nahayn ama reer miigii aynu ahayn iyo magaalo aynu soo gallay dhinac waxaa jira colonial power iyo wakti layna xukumayo dheeroo iyana saameynteeda leh inagoo haddana xuriyad qaadanay dhinac waxaa jirta diinta islaamka ee awow ka awow aynu haysanay wakti ay dee adduunyadaba haysatay oo sharaf lahayd oo xukumaysay basically oo iyadu ahayd from south east asia ilaa maxaanku dhaha spain ilaa africa oo dee science iyo technology iyo wixii jiray adduunyada ay ugu horeysay markii dambe ee ma garanaysaa yurub iyo wixiina ay wax burburiyeen innaga maxaa inaga soo gaadhay cilmi ahaan iyo maxaanku idhaha taariikh ahaan maxaa burburka inaga soo yacni boqolaal shay oo u baahan inaynu isla eegno oo akharkii iska keen horkeynaya waa jiraan oo u baahan in la eego anigu waxaan dalka tegey tii oo dhibaato iyo dagaalla jiraan intii aan joogay dalkan anigoo maraykanka iskaga nool oo markii ugu dambayseen buuxiyey tax saddex boqol oo kun iyo dheeraad taxkii buuxinayo ee somalilandka waxaanaan ku tegay anigoo jaamacadda boston university sida cabdiraxmaan uu sheegay tenurkaygii qaatay for life ka shaqaynayo ayaa waxaan dhigayay course psychopathology oo ilaa boqol iyo konton ardaybaa sidaa ii dhegaysanayo badankoogu waxay ahayn caddaan mid mid madoobaa ku jiray meesha marka anigu dhowr jeer baan koorska dhigo korkaan ka hayaa waan hadlayaa waxyaabo kalena oo ku soo dhacaya aniga su-aal baa igu soo dhacday anigoo dhigaaya ay su-aal igu soo dhacday su-aashaasaana aakhirkii i geysay meesha aan tagaayo maxay ahay su-aasha waxay inan yaroo agoona ayaan nahay qur-aan meel malacaamad baa laygu darayoo qur-aan baan qur-aankii magaranaysa malacaamad qur-aankii waab yari ku jiro iyo dhagax qad laga samaysanayo iyaan fadhiyey anigoo ilaa shan jir meelahaas waxaa soo maray dhalinyaro caruurta magaranaysa ila daadaya laba walaalaayo meesii soo maro iskuul baa lagu daray waa jirjigaan iskuul baa lagu daray buug iyo qalin bay haystaan shaab uniform bay gashan yihiin anna dhulkaan fadhiyaa oo khad yar baan dhuxul iyo ka samaynayaa iyo wixii la mid ah orod baan isqaado gurigii baan tegey aabbahay wuu dhintay hooyadii baan togo markaasaan idhi iskuul igu daray kashay xaasho kuma geenaayo waa kristaan bay kaa dhigaya waxaan idhi maye waxaan doonayaa inaan iskuulkaana tago maxaanku idhaahaa madrasad noo dhoweydna aan ka dhigto qur-aanka iyo carabiga iyadu waxay tir habeen aakhiraan lay weydiinaya haddaan ku geeyo iskuulka kuma geynaayo markaan ku adkaystay bay tiri haddaba cid doono ku geysa orod baan isqaado makhaayad aan ogaa rag odayaalo ee aabbahay dee saaxiib ahaayeen aan soon ayaan u tegay dubnad bay ciyaarayaan dubnad soo garamaysa inan yar baan ahay markaasaan ku idhi iskuul ha laygu daro iskuul ha laygu daro layma maqlin waa ku celi akhirkiibu igu soo jeesto markaasuu yidhi hore maxaad xuseen leedaha adeer iskuul igu dara waxa markaa uu yidhi hooye maxay ku tiri been ma sheegi aqaano inan yar baan ahay waxay tidhi dee qur-aanka dhigo siri waa sax weeye qur-aanka dhigo durba opposition baan ka hor idin mogta de qur-aanka waan dhiganaya madrasadaan ka dhiganaya maya siday ku tiriyaen oday kale oo halkaa fadhiyo dirawal way badan yihiin ilaa shan lix weeye oday ayaa halkaa fadhiya ka mida dadkan nin odayo muuhayne adugu bee ma garanaysaa nin shaqaysta wuxuu yidhi waryahe adeer ma iskuul baad doonaysaa inta guruubkaa jooga isagaa ka duwanaa iskuulkaa doonaysaa inuu tegin weligii iskuul muu tegin waa dirawal gaadhi buu leeyahay magaciisana waxaa la odhan jiray safar cabdi safar cabdi wuxuu yidhi guruubkan intuu ka wada duwanaa buu yidhi anaa barito aroorta ku geynaye halkaa igu qaaday gegada gaadhiga laga gabadhida laga kaxeeyey aroort anigoo farxaanaan ka tegey waayo alay baan helay qof waxayla qabanay alaygaasi markii aan aroortii imi gaadhigiioo raran oo dad saaran yihiin iyo alaal shirka qudhiisu gudaha meeshan dee uu buuxo ninkaasi laba bug iyo qalin ila sugaayo ayaa meesha yimi adeer soo fuuloo halkii buu i fariisiiyey gudaha gaadhigiioo buuxa oo camiran ayuu iskuulkii hor dhigay weligii iskuul muu tegey safraan gacanta intuu i qabtay ayaa layn dheeroo jiraa isagu layn ma ma tixgelinaayo ayuu ila jiiray wixii oo dhanoo guduhu igu idhaadhigay anigu islaamka ila jiidayo oo laleeyahy waa ku jiday uu leeyahy gaadhi baa ii raran ya ya safar cabdi wuu i qoray iskuulka markuu iga tegey gaadhigii dhaqaaqay anugu farxaan baan xaaga maan seexan baan ayaa markuu iga tegey ayaa waxaan ogaaday labadii bugu yihiin mid ka mid ah ayaan ku ilaaway sharkii farxaddii iyo wixiyo wuxuu gaadhigu istaagayaa meel ilaa laba mayl iyo u jirto oo jibriga la yidhaaha customska ilaa halkii baan oran isqaaday inaan buwaagtii ka gaadho safar cabdi kii oon meesha ka tegin buu arkay wuu la yaabay inaan ka yaree doonaya inuu wax barto inuu lacag buu isoo siiyey gaadhi buu isoo saaray safar cabdi markaasaa iigu dambaysay grade one baa lay geeyey af kalaanu ku dhiganayaa af xabashi baa lagu barayaa macallimiintu waa xabashi ardaydu xabashi bay u badan tahay soomaali baa adduunyadu markaa way kala qaybsanayd clear bay ahayd muslim baa tahay soomaali baa tahay sax wax go-an weeye may ahayn ree hebel baa tahay ree hebel baa waa soomaalinima lagugu dilay muslimnima lagugu dilay marka waxay ahayd annaga sistamka aanu ku soo korray waxay ahayd dadaal oo magaraysaa wixii keen ilaahay weyla qabay laba jeer baan booday kolba wan wan intaan noqdo uun ilaahay ila qabto fahmo afkowgii iyo maxaanku ihaa wixii aanu ku dhiganay ilaahay waa ila qabtayoo intii aan dhiganayay classroomkaa aan bilaabay ilaa aan dhakhtarnimadaydii dhammaynayay baysteen one penny maan bixin scholarship baan ku wada aakhirkii cilmigaygii aan ku bartay ee aan dhinacna ka shaqaynaya caafimaad dhinacna aan dadku u shaqaynaya dhinacna aan wax dhigayo ayaa maalintaa anigoo dhigaayo claska waxay ku soo dhacday safar cabdi muxuu kuu geliyey iskuulka muxuu kuu geeyey wy what was the point muxuu ujeeddadiisu ahayd inaad halkan joogto ood u shaqayso kuwan tijaartaa yaryar ee cadcad ood wax u qabato taasi u jeeday meena calooshaa lagu shaqaysato u jeeday muxuu safar cabdi u jeeday baa sheekadu su-aashu aniga ma inaad caruurtiisa wax u qabatay ujeed ahayd ma wax lamida inaad u shaqaysay maxay ahayd ma su-aasha igu wareegaysa taase akhirkii waxyaabaha isfurdaamiyeee igu riixay dalka waxay ahayd safar cabdi ujeeddadiisii qaan baa lagugu leeyay hee dhammee dalkii markaan tegey ee maxaanku idhaa hawl meel baan ka shaqaynayo center ma garanaysaa caafimaad oo aan sameeyey meeshii sidid khatarkii oo duntay oon dib u dhisay halkaan dawooyin ka qaadaayay aan geynayay dadka maalka waxbaanu baraynay ansoonayso ayaa maalin maalmaha ka mid ah dad fara badan baahidooduna way jirtaa ayaa qof dumar ah ayaa layidhi way ku doonaysaayo dad fara badan baa dee ma garanaysaa wax kaa doonaya waan soo baxay qofkii dumarka ahaa baan weydiiyo oon idhi haye waxay ii warramaysaa jijigaan ka helay odaygaygii waa dhintay carruur agoonaan hayaa laba hablood oon dhalayna maxaan ku idhaahaa labadii hablood iyagana waa la guursaday midna odaygii xamar buu ku dhintay the usual story of pain soomaaliya haysata all across pain xanuun baa jira damaq baa jira aynaan garanaysa inuu xallino sida keliyaynu naqaanaa inaynu ku xallina waananu walaalkeen kula dhacnaa ama walaasheen kula dhacnaa we don't have a solution yet ciil baa ina wada haya qarsoono qof kaluun inaad la degto doonayso moogta inantan intaasoo xanuuna iyo dhibaata iyay ii sheekeynaysa waan maqlay in badan baan maqlay dad fara badan oo caynkaas laakiin waxaa ila yaabahay markaan idhi magacaa kuma garanaye magacaa waxay tidhi hodan safar cad inanta keliguu dhalayna wey only one ugu dhalay waan ogaada hodan safar cabdi magaca waan garanaya laakiin iyada ma aqaano maxay doonaysaa waxay leedahay laba saddex cisho kadib waxa ciiddii baa imanaysa waa ciid sheekada waxay igu soo daraysaa waxaan jirjiroo weyn carruurtaa agoonta ay ciiddu soo socoto bal waxoogaa yaroo ciidda dhar ina waayo dad cisho kadibna carruur baa sugaysa aniguna waxaan ogahay abaarka anu hayo safray waayo iyadii baan ku yidhi waayo hodan baa keena haddaan labaatan doolar siiyo alxamdulilah bay qabtaa twenty dollars haddaan siiyo alxamdulilah bay qabtaa hodan baan waxaa ku yidhi hodane waxaad yeeshaa guriga aad ku soo degtay gurigii bay tustay sheekh madar agteeda iyo xafadaad badankiinu garan maysaan gurigii bay tustay waan ka soo noqday gaari baan wataa xaajiyad baan wataa meel bakhaaraan tegey aan garanayo nin bakhaar cuntooyinka iyo wixii haya horta xaajiyadii baan maxaa bariisa maxaa saliida maxaa sunkara wixii faamili u baahanyaan ina ii soo buuxiso xaajiyadda lacag maxaad haysaa waa galab baagbaadiyo ilaa kun iyo shan boqoloo doolar buu haya waan soo qaaday qodob baan jiray waabay dhiman gaadhayba kun iyo shan boqol markaa lu dhiibay yani waxaan sugay labaatan doolar baa ku filnay moogta ma oga iyadu in aabbaheed iskuulka igu dharay waxaa laga yaabaa hadduu nool yahay aabbaheed in anugu xasuusan iyadii markaa waxaan ku yidhi iminka dhaqaaq xaruurtii gaadsii isu keenkeen ciiddu markay baxdo isu keenkeen waayo safar cabdi maalin buu aabbayi noqday way tagtay nasiib daro soo noqon weyday markii aan baadi doonayna halkiibaabay ku geerootay carruurtii baan markaa doondoonay maan helin waxaan leeyahay weli maad gudan abaarkii lagugu lahaa maalin anigoo hargeyso socda baar hargeyso waad garanaysaa allahu akbar allahu akbar ayaa inaan yari igu yidhi dadbaa dadbaa iga dambeeyo le adeer iskuul adeer iskuul waa codkaygii ina yar baan eego inankaasaan anugu waxaan u socdaa hal iyo dhammaantood waa layna sugayaa ceeluma qoodnaa cidina uma maqnay idinkaa u maqan insha allah ee u kaalayo dalkii iyo dadkii thank you